galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin jimcaha bisha julaay waa afar iyo toban sannadka laba kun toddoba-iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idila socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah soomaaliya oo bilowday dib u dayactirka xarkaha internetka ee badda hoosteeda ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab dhibaato ama dhaawac u geystay keebalkii isgaarsiinta ee waddanka soo gelaya waa nasiib darra ayay ahayd haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay ma ahayn in la siiyo ruqsad ee ku shaqay sababtoo ah wax xari kalaa ama isku hadlayn ama waxa loo yaqaano back up
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlaya xaaladda degmada cadalle oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo labada dhinacba maaragtay raggii dagaalamaya dhimasho ayaa dhacday ilaa sideed afar iyo toban qofood ayaa maarata hadda dhimashada labada dhinacay sideen dhaawaca hadda sida koobkiisa ma hayno ilaa adigu la yaabaa inaan todoba ilaa sideed gaaraan laakiin afar iyo toban qofood waa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweyne donald trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgalaysa dabaaldegga maalinta qarannimada waddanka faransiiska ee besteldega loo yaqaan iyadoo ay si taxadar leh uu ku jiro ay u marayaan kooxo ciidamaha iyo diyaaradaha dagaalka maraykanka waddankaasi faransiiska halkaas oo ay ku muujinayaan sanadguuradii ay marka kasoo wareegtay boqol sanadguuradii kasoo wareegtay markii ciidamada maraykanku ay galeen dagaalkii koowaad ee adduunka caalamada maraykanka iyo faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caankaahi ee shans elise halkaas oo la qorsheeyey in ciidamada maraykanku ay dabaaldegoodu horkacaan kumanaan ciidamo faransiisa in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo ciidamo biliisa ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aan u dhicin weeraro argagixiso dabaaldegan ayaa imaanaya hal sano kadib markii nin markaasi weeraray dadka halkaasi dabaaldeg ku sameynayay islamar ahaantaas inuu ku weeraray gaari magaalada niis halkaas oo ay ku dhinteen siddeetan iyo lix qof iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda isis
mas-uul u hadlay dowladda shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta noobelka ee hore loo siiyey liu shabow ay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha geng shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey shaobow sanadkii labadii kun iyo tobankii ay ahayd mid baalmarsan ujeedooyinka loo abuuray abaalmarinta noobelka li shaobo oo ahaa qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka shiinaha ayaa shalay geeriyooday isagoo xabsi ku jiray siddeedii sano ee lasoo dhaafay dowladda shiinaha ayaa sheegaysa in xadhigga ninkaasi iyo geeridiisu ay tahay arrin u gaara siyaasadda arrimaha gudaha ee shiinaha islamarkaana aanay habboonayn in dalalka shisheeye ay ka faalladaan amaba ay soo farageliyaan
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa ka tegay khamiistii waddanka qatar kadib markii uu kulamo goonigooniya ay kula soo qaatay bariga dhexe dalalka khaliijka oo ay khilaafku ka dhexeeyo tillerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalooyin la weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankii ugu dambeeyey uu la yeeshay amiirka waddanka khatar sheekh tamiim bin xamed al thani ka hor intuusan usoo duulin magaalada washington xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka kahor inta uusan la hadlin amiirka khatar wuxuu arbacadii magaalada jadda ee dalka sacuudiga kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socda dalalka sacuudiga imaaraadka baxreyn iyo masar socdaalkiisa afarta maalmood qaatay uu ku tegay dalalka khaliijka ayaa rex tillerson waxaa loo arkaa inuu kala soo laabtay rajo aan badnayn ee dhinaca diblomaasiyadda ah
xaakim maxkamadeed oo maraykan ah ayaa ugu baaqay dowladda maraykanku in ay garashada saliimka u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee loo ogolyahay inay soo galaan maraykanka ee uu saameynayo xayiraaddii safarka ee lixda dal ee muslimka ah xayiraadda ayaa liiska qaraabada ka reebay awowga iyo ayeyda iyo dad kale in la dalban karo xakiimka maxkamadda honolulu ee gobolka hawaii ayaa dowladda maraykanka ugu baaqay inay ogolaato in qofku uu dalban karo waalidka dhalay aabihii iyo hooyadii iyo sidoo kale dadka ay xididka yihiin iyo dadka ay wada dhasheen aabihii iyo hooyadii
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya inay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo colaadbeeleedyo ay ku dhinteen dad badan taasi oo muddo bilaah kusoo noqnoqonaysay magaalada cadalle iyo deegaanada kale ee ku xiran caashe ibraahim aadan ayaa dadaalkaasi socda iyo khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay waayadan waxay ka waraysatay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyle makaraan
dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood walaalaha oo dirisa markaa oo muddo hore u dhacay welina xalkooda aan la gaarin oo daahay markaa kuwii oo dib usoo ay ahaayeen marka haddana waa ciidamada waa la kala qaaday hadda kadib maxaa rabnaan haddii layra loo gudbo dib heshiisiintooda iyo gooshii in loo fudiyo gobolka hadii layra marka labadaasi beelood colaadda dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysaa waa dad dirisa dad dirisana mogta sriixriix deegaameed iyo daaqsan iyo waxyaabahaasa laysku qabtaa marka waa un sriixriix deegaaneed oo dad dirisoo deegaanka dhiisyihiin dhibaato ka dhalatay waa wax kaloo hadda waa dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay marka muddo intee leeg buu dagaalkana socdaa dagaalkan uu muddo hore oo shan bilood ka hor u dhacay kadib maaragtay adiga un kadib waa la dhex galay haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa galay hakadki yareed markau galay kadib haddana xoogaa hadda dib isuu soo laabashadaan ay dhacdo maalintaas iyadoo weliba howsha lagu jiro si fudud arrintaas ku dhacday marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulkii gobolka ciidamadii dowladda milatariga ayaa yimideen waana ciidamada waa la kala qaaday haddii ilaa yidhahdana waxaan daalna inay gawashii uga dhigo gobolka caasimadda haddii ilaa yidhahdo sidaasna aan maaragtay hawshoodii hadda loo soo afjara hadduu ilaah yidhaaha marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa dagaalkani uu sababay labada beelood u dhexeeya waa khasaaraha xilligii horena dhimashaa jirta haddana dhimasha ayaa dhacday maadaraata marka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maaragtay raggii dagaalamaya dhimasho ayaa dhacday ilaa sideed afar iyo toban qofood ayaa maaragta hadda dhimashada labada dhinac ay sheegaan marka iyo dhaawacba intaba way jiraan marka waa aada iyo aada arrin maaragta wax tira kooba ma haysan adinka dhinaciinna oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay dhaawaca hadda koobkiisa mahayno ilaa adiga la yaabaa inaan todoba ilaa sideed gaaraan laakiin afar iyo toban qofood waa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaasna xabadda ku joogsatay goormaa ciidamadaasi la geeyey degmada cadalle shalad subaxdii soo gaareen waa garta adiga waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada cadalle a goobta dhibka ka dhacaan ku sugan oo hadda kaala hadlo ciidamada joogaan goormaad gaartay meesha
habeen horaan soo baxay shalay subaxdii aan maarta soo gaarin labaiyo tobanka markeeda waa gartay maxaad aragtay marka kolley nin degmada ka warhayana waa tahay muuqaalka degmada waa sidee muuqaalka degmada aaday u wanaagsan tahay hadda degmada maa tuulo degmada kamid uga dhac dagaalka degmada waa ka tirsanta maana degmaduna waa fiican tahay wax dhibaato ah oo kale ma jiraan xaaladan dagaal maaha inay dhibaato kale oo ka dhaca oo ka jirta ma jirto degmada waa gartay maxaa ku xaliseen hadda ka sokow inaad ciidamo kala dhex dhigteen maxaa xalood gaarteen ka gobol ahaan hadda xalka hadda wau dhiman yahay hadda waxawaaye xaalada jirta unbaa la xaliyay dagaalka iyo dadkiis hortaaganaa lakala radamaahane xalka wuu dhiman yaho haddii la fadhiistaa wixii mugta la kala tabaha ee lakala sheegaha ama waxii laisku heysta laga hadla xalka markaas kadib a maaragtay loo gudbaa xalka laakiin hadda waxa xaaladii taagneed oo emergencyga aheeda wax laga qabtay oo ciidamadii lakala kaxiyey dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dawladda ay leeyahay degay waxaad carabka ku dhafatay guddoomiye in shan bilood ka hor dagaalkan uu dhacay haddana uu mar kale soo noqday dagaalkanna dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan dhowrka gooroo hore iyo hadda maaragtay shanta bilood kan aan ka hadlayna isma laho meel dad joogana simri waa la isqaqabaa isqabsir waa dhaca waxa uu ka jirana waa un dad deegaana oo dirisa dadkaa deegaankaana maaragtay mar kastaba waa waxbay kala dhex mari karaan oo dhulaa wada degan yihiin dadka reer miigaana dhul ay degan yihiin oo ama soodin ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin waxyaaba ay isku muuqataan oo dadka reer miiga ay kamid tahay ciidanka deegaane waayo deegaankiyaa la isku qabtay dad dirisana waay dadka dirisana sendari waa dhacdo waa ka dhaxi maaysa marka dhacdooyinkooda sidaasay salku hay maxaa marka adinka ku xaqiijinaysaan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyey oo sidaasna aad dabka labadan beelood dhex yaalla aad ku baktisaan oo dagaalkan uusan soo noqon wallaahi horta wax walbaba qadarka ilaahay wuxuu ugu dambeeyey naqaan laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno ou noqdo midka ugu dambeeya uusan dhicin maaragtay dagaal kaleento dadkaana maaragta dirisnimadooda iyo walaalnimadooda iyo noloshoodii iyo maaragta lagu soo celiyo caadi iyadoo la iskaashahayo dhammaan dawladda federaalka iyo amul goboleedka iyo gobolkaba inta iyadoo la iskaashahayo hadduu ilah yidhaahdo inaan lagu soo celiyo dagaalkaana sidaas ugu soo afjara hadduu ilah yidhaahdo aan rajeynaa midka ugu dambeeya inuu noqdo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makaraan oo khadka telefoonka ugu warrameeyey caashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana waa v o a
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan jimco wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay gordho waxaad dhegaysan doontaan warbixinno kale oo inoo soo socda hase yeesheenu ka hormarino barnaamijka faaqidaada toddobaadka xuseen barre aadan ayaa toddobaadkan la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka tan iyo afar iyo labaatankii bishii juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayey uu gooyey xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee soomaaliya injineer cabdi cashuur xasan ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga warramay baaxadda ay mushkiladani leedahay waxaa dhacday afar iyo labaatankii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go-ay soomaaliya gaar ahaan xeebta ku aadan muqdisho meel u jirta shan kilomitr dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas browsin ka dhigtay oo istaagay ayaa browsinka ku qaaday xariggii sidaa ayuu ku go-ay ilaa intaasna qadki wuu maqnaa arrintaasna waxay saameysay gobolada laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo dobley oo runtii dad fara badan oo soomaaliya malaayiin ay ku dhaqan yihiin dhib badanna uu ka soo gaaray ilaa iyo haddana qadki wuu maqan yahay laakiin hadda guule ayaa laga gaaray markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda soomaaliyeed sababtoo ah technolojiya casriga ama internetka wuxuu ku ku xiran tahay maanta nolosha soomaaliya oo dhan xawaaladihii ayaa istaagay bangiyadii immigrationka wax baasabora lama sameyn ilaa afar iyo labaatankii sababtoo wuxuu ubaahan yahay internet dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray ganacsatadii kaga ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray waxaan rabaa in yar inaan ka muujiya khasaaraha intuu la eg yahay waxa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka soomaaliya soddon gigabyte ama soddon kun oo megabyte waxaana tafaariikhda lagu kala gadan jiray shan dollar halkii megabyte waxaana maaragtay haddii ummadda soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar afar iyo labaatanka saac oo laba iyo toban saacadood keliya ay isticmaalaan haddii aad simb uma baahno aqoon badan uma baahno inaad haddaad isku dhufatid shan dollar haddaad ku dhufatid soddon kun oo aad ku dhufatid laba iyo toban saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay waa khasaaraha waa dareemi karta waa malaayiin waa dhowr iyo toban ayay gaaraysaa sababtoo ah internetka waa koronto oo kale wax la keedin kara maaha beriis oo ama baas oo kale oo aada baqaar dhigi kartid maaha mar haddaad soo gadatid oo adduunyada aad ka soo gadatid waa inay isticmaashaa marka intaasoo dhan waxay ka maqan tahay waa khasaaraha tooska waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka ka soo gaaray ama dawladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnad marka waa khasaare baaxad leh oo aan dhihi karno waa musiibo inkasta oo aan isku daynay inaannu la xidhiidhno madaxda shirkadda dalcom ee adeega internetka waxaa noo suurtogeli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka hase ahaatee waraysi hore oo laanta af soomaaliga ee v o a uu siiyey madaxa shirkaddaasi dalcom maxamed axmed jaamac ayaa waxa uu ka warramay sida uu shilkan u dhacay ciladaas waa waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday dekeda magaalada muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay cablekii isgaarsiinta ee wadanka soo gelayay taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabkaa keenay waxa ay keentay in cablekii uu go-o sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo gelayay wadanka xarigan waa xarig dheer oo koob iyo toban kun oo kilomitr socda waxa uu ka baxaa magaalada muqdisho ka baxaa wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa labadaas jihana waxa waaye midna yurub bay gashaa midna koonfur africay aadaa marka cableku waa cable dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta wadanku ay marto marka sidaa awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waxaa waa masiibada ka dhalanaysaa waa tan oo kaleeto kabalada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa xeebta hoosteedana lagu aasaasaa laakiin markii ay badweynta dhexe dhexdeeda marayaan duugiddu ma aha mid sahlan sababtoo ah cableka wuxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin waxaana waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo keebaha keebalada la dhigayo inta badan lama duugo laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumaysiga iyo broosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan cableka in la gooyo sababto brosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday shabaquna waa goyn karaa farsamo ahaan markaanu kebalada dhigayno innagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha waanu duugnaa dhulka hoosta intaan u qodno ayaanu gelinaa laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha waa meelishii meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo nasiib daro sida hadda dhacdayna waxa waaye qodobadiisii waxaa fujirtay broosinkaasay taldhigayay meesha wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdi cashuur ayaa ka warramaya baahida loo qabo in soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah waa nasiib dara ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruksad ku shaqeey sababtoo ah wax xari kala ama isku hadleyn ama waxa loo yaqaano back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xarig kale ay keenta ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactirayo hal xarig ayaa la keenay oo aan ummadii haddii dhibusada kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabsi lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso si haddii adeegii ay bixi jireen uu maaragtay uu nuqsaamo ama ay bixi waayaan in saacadihii lagu heshiye kadib adeeg bedelka ay keeni waayan waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego ma aha sectorkan keliya dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo si loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama macaamiisha ama tan dawladda ama tan shirkadaha laftigooda marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan marsiinay golaha wasiirada hadda wuxuu hor yaalaa baarlamaanka waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharcigaas ummadda soomaaliyeed u dedejiyaan farsamada fiber optic ah ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah haddaba maxay tahay sidee se u shaqaysaa waxaa arrintaasi barnaamijka faaqidaada toddobaadka uga warramay cabdinaasir soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknolojiyadda casriga ah farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaar ahaan dhanka iyo lalishka internetka siile badaha soo hoos marta in wadamada adduunka o dhan laisugu xiro ayay ku tala jiraan kontonka sana soo socda marka fiber optica laguu sheegayo baduu soo hoos maraa wadamadana si toos ayuu ugu soo xiray isagoo ka imaanaya north america iyo japan iyo wadamadan kale horumaray tabcan wax walba maraykanka ayaa laga xukumaa laakiin wuxuu hoos yimaado sharci ahaan international law sharciga adduunka u yaala iyo united nationka ayuu hoos yimaada laakiin awood ahaan iminka waxaa gacanta ku haya wadanka maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno united nation gacanta ay ku qabato maraykankana runtii aad ay uga soo horjeedaan sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan laakiin waxaa xusuus mudan in shirkadaha maraykanka ama shirkadaha japan ama wadamada asia ku yaala sida wadanka jinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan sida shirkadda hadda u samayso oo la yidhaahdo dalcom la yidhahdo kale oo fabractiga mas-uulka ah ay siiyaan contract marka waa wax kala sarasarayn ah oo kasoo bilowda dusha wadanka maraykanka oo ku xiran maraykanka iyo japan iyo shiinaha ku xiran laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa wadanka maraykanka tabcan waxaan si fiican ula socdaa fiber optica isku xira wadanka maraykanka iyo japan badda pacific ayuu maraa marka waxaa isdaba yaala laba fiilo fiilo markaan ka hadlayna maahan waa fiilo aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay haamaha boyadaha biyaha lagu qaado kale ay lamid tahay halkii fiilo laba ayaa isagtaala mid shaqadiisa waxay tahay inuu internetka gudbiyo kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday waxalaabaan kan uu ka gaarsiiyo sababtoo ah haddii ay dhacdo japan iyo tusaale ahaan iyo maraykan inay kala go-aan xataa hal saacdood khasaare aada u weyn oo billions ayaa ku dhacaya sida hadda soomaaliya la yidhi toban milyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku khasaarta laakiin waxaan aaminsanay inay kasii badan tahay saa aageeda shirkadan fiber optica ku qaadatay contracta oo waxay yidhaahdeen soomaaliya xilligan looma baahna waana qaali haddii si loo ego wax kale ma sameyn meeshuu iska yaalaa hadday arrintaasoo kala dhacdo lakiin arrinta way dhacday khasaarihii iminka yimid ama ganaaxayo ku dhacaya waxaa maaragtay kasii fududa inay sameeyaan oo ay dhistaan mid baakab inay sameeyaan xukuumadda soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta injineer cabdi cashuur
runtii waxyaabaha noo qorshaysan mar alle markii sharciga la meel mariyo waxa ugu horey waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada soomaaliyeed ama tan dadka maalgashiga caalamka iyo dawladdaba in laysu tago oo uu yaraan mxarig ama ama laba xarig oo kaleo maarata fiber optic ah dalka la keeno wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan lix ama toddoba ama in ka badan oo xarig si hadduu mid u go-a mid kakale maarta nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet waa muhiim in dalkan loo la helo si uu kobco teknolojiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo laysku hadlay kara la helo marka sidaa aawadeed waxaan rabaa ganacsatada soomaaliyeed inaan ku baraarujiya inay ka faa'idaystaan fursaddan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan keenaan xarig ama laba dalka wuu qaadaa inka intaan ka badan uu qaadaa inay ka faa'idaystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa lagu dhaqi lahaa looguna fududay lahaa adeegaas haddii dhibaato ka timaadana hadhowdii maaragtay muwaadiniinta soomali dhib ka soo gaaray ee heli u heli lahaayeen magdhow ku habboon qaar ka mid a khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale waxaana faahfaahinaya arrintaasi cabdinaasir soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca teknolojiyadda casriga ah tabcan sharciga aaladda internetka gacan weyn ayuu ka siinaya laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dawladdu runtii ay ay la soo daahdeen ay la soo raagto sharcigan adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu haysto telefoonada gacanta wadamada horu maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale shatiga ama maaragtay ataan waxaa lagu bixiyaa lacag aada u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiya taasoo sameyn karta maaragtay horumarinta wadanka laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dawladda inay wax ka bedel inay xooga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrin tan oo kale ah oo hadda wadankii uu ka maqan yahay dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay isla markaana yidhaahdo tabcan qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedku isticmaalaan oo suuqa furan ah suuqiyo furan iyo canshuurtii iyo shaqiyo aan jirin qof walba ka faa-iidi karo soomaaliya dhankaas dii lagi waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocaas laga samayn karo sababtoo ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaki laga qaado wadamada kale ma gaari karaan waayo waxa gacanta ku haya mar walba oo controla waa dawlada dawladda soomaaliya wadamada ethiopia kenya saas oo kale sababta uu four generation ama four g dan usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fooqulcaqli intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan dabcan waxan ma ahan laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad looga faa'iiday faa'iidadii ay noqotay waxa la yidhahdo surplus ama lacagtii ay aad u fara badatay saa awgeed technologyada technology ka dambeysa wadanka la keeno sida kuwa reer galbeedka oo kale hadda magaalada muqdisho kalsoolo dhankaa kasoo qaaday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ku yaala bariga yurub ayuu ka wanaagsan yahay sababtaasna waxaa keentay iyadoo aan jirin waxa la yidhaahdo sharciga regulatoryga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta wadanka lagu maamulo iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aad u weyn oo maaragtay lacagtii meel la kala dhiga la waayey shaki ma jiro canshuur ma jirto regulation ma jiro saas ay isu keentay dhanka laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siirsado oo sharci adag laga sharci u baahan tahay haddii kale dhibaato aad weyn ayuu keenaysaa guud ahaan wadanka soomaaliya haddii ahayd ganacsiga iskuullada jaamacadaha isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha la isgu diri jiray ee soomaaliya iyo dibadda maqnaanshiyaha internetka ee soomaaliya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadweynaha sida uu sharaxayo injineer maxamuud cabdulaahi badrudiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa kamid a hawlihii ganacsiga dalkeenu lahaa uu la lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ha ahaadeen sidoo tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeena waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkado xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan ee lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aada buu u saameeyey wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo run ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabahan loo yaqaano layliska ama assignmentyadoo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaas oo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaarijka la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxaa la yidhaahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da-da yarta da-da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social mediaha oo aada loo isticmaali jiray isbedel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiil iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeena sidoo kale maqnaanshiyaha internetka ee caasimadda muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan sida uu faahfaahinayo wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle arrinta internetka guud ahaan waxay saameysay bulshada gaar ahaanna waxay saameysay suxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho tusaale ahaan anigu muqdishon joogaa waxaana warar iyo warbixino u dira oo sawiro iyo video ay kamid yihiin v o e da way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan oo mar way way sahlan tahay ilaa dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aale ka taagnaayeen marka waxaa jirtay cakirnaan badan oo ahayd in kala go-doonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan isteeshinadii dibadda ku yaalla inay kala godoomeen oo inta badan xogaha isku dhaafsanayeen ee taleefanada gacanta dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo kamid a dhegeystayaasha v o e da ama dadka barnaamijyada fideoga daawada v o da qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii inter la-aanta jirtay waxay soo weydiinayeen tusaale ahaan now maalmaha wax videoba maadan dirin miya maalmahan see waxyihiin marka dadku anigoo dareensan culeyska jira haddana iyagu way dareemayeen markaas kadib waxaad ku leedahay new haddaan video duubo ama maaragtay meel lagu dira malaha internet ma jirin dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in toban sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar laba dib loogu laabtay oo dadkii iswacayaan oo taleefanadii lagu laabtay qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo wacay ugu ugu dambeysay todoba sano ka hor oo dad ehelkiisa meelo kala duwan joogo kula sheegeysan jiray whatsapp facebook messenger imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaragtay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediahu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaali oo dalka dibadiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad saddex milyan soomaaliya ku nooshaa sida la sheego marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xirnaan weyn oo saameynteedu aysan qarsooneyn khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaanshiyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan ka sii badnaan doono taasi oo ah arrin walaac abuuraysa sida uu faahfaahinayo injineer maxamuud cabdulaahi badrudiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay wixii ka dambeeyey labada kun waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahday xarumo cusub in la furo oo i c t ga uun ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira tusaale ahaan bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online serviceska online banking systemska noo noo bilowday hadda dunida aanu la la jaan qaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connectionka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processingkii onlineka ahaa oo dhan ama online transactionka waxa loo yaqaano waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda waxaa kaloo jira dhinaca waxbarashada dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato sidoo kale ardayda iyo macalimiinta waxaa waxaa jira waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems websityo yaryar oo la yidhaahdo ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahin ka raadsan yidhaahdaan marka xaggii waxbarashadana waa sidaas xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yidhahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa kamid ah in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha uu marayo loo kala warqaato laakiin maalmihii ugu dambeeyey waa waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday warbixinadiina ay yaraadeen qof walba qof kale wax weydiinayo waxyaabaha aadka muhimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo costi badan qaadato waxyaabaha uu saameyn karo waxaa kamid ah ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan kuwa ku salaysnaa hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga naftirkooda waxay instant messages waxaa la yidhaahdo ee aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aad bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga ah ee had iyo jeer isbabedela kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu uu keeno dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah sida uu muujinayo cabdinaasir soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culuumta kombyuutarka ku xeeldheer anigu waxaan aaminsanahay capitalism systemka la yidhaahdo oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doona u samayn karo taas waxaan waxaa keenaya in fasiisul noqdo laakiin hal shirkad haddii boqolkiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka dhib aada u weyn ayuu keenaya sababtoo ah waxay ku leedahay ama qaado ama qaadanay marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aad tagtid ma haysid laakiin haddii la furo isla markaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta waxaa soo baxaya in loolan la galo loolanka marka la galana waxaa qasab noqonaysa in guryaha soomaaliya ganacsiga soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii labaatan iyo shan dollar bishii laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servicekii ama internetkii xawaarihiisa aan kaa qaadna toban dollar waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummadana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkooyin lacag ay sameeyeen laakiin haddii boqolkiiba sagaashan hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoly monopoly ayaa jiraya saa awgeeda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan tusaale ahaan hadda haddii fiber optica keliya wadanka yimaado la jiro haddii fiber optic kale shirkadda ay lahaan lahayd shirkad kala shaqeynaya dadka ma go-ina laakiin maanta ciidii ka hor ilaa iyo maanta cid isla xiriirtay ma jirto lacagihii way istaageen dowladda hadda waxay maqdho weydiisay shirkadan markas iska lahaa oo sida la ii sheegay muqdishoda waxaa yiri laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa wakti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha wadanka soomaaliya waa in laga fiirsadaa oo la sameeya back africa la sameeya shirkado kalena loo furaa suuqa ama market wax loo yaqaano ee internetka
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay xuseen barre aadan ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayey barnaamijka faaqidaada toddobaadka xuseeny
iyadoo wadamo ay ka mid yihiin kenya liberia iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ay isku diyaarinayaan doorashooyin ayaa taxliilayaal ku sugan washington waxay eegayaan caqabadaha ugu weynee haysta doorashooyinka dimuqraadiyadeed ee afrika iyo sida loo horumarin karo arrintaas wariyaha v o eda maryama diallo ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan awood isku wareejinta sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ku dheehan ee dhowaantan ka dhacday dalalka nigeria gana iyo beniin waxa ay u yihiin tusaalooyin wanaagsan oo loo soo qaadan karayo afrika kenya waxa ay qabanaysaa doorashooyin agost liberiyana bisha oktoobar ayay dadku u dareeri doonaan doorashooyinka madaxtinimada laakiin sida muuqata jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaan qaban doonin doorashooyinka sanadkan sidii hore loo qorsheeyey toddobaadkanna kooxda mucaaradka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee waddankaasi inuu dadka kongo dagaal ka dhex oogayo kadib markii uu shaaca ka qaaday in doorashooyinkii lagu ballamay inay dhacaan dhammaadka sanadkan aysan suuragal ahayn inay dhacaan madaxweynaha dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo joseph kabila ayaa loo ogolaaday inuu xafiiska sii joogo tan iyo dhammaadka laba kun sanadkan taasoo qayb ka id heshiis hore loo gaaray inta dadku ay u dareerayaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhammaadka sanadkan maraykanka ayaa ku cadaadinaya dhinacyadu in ay heshiiskaasi dhaqangeliyaan oo la taageero sida ay sheegayso danjir ku-xigeenka maraykanka ee qaramada midoobay michel season
waxaan diyaar u nahay in aan ka qaadno tallaabooyin kale oo dheeraada oo aan cunaqabatayno kuwa hor istaagan tubta dimuquraadiyaddii ugu horreysay ee jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo bishii lasoo dhaafay gudaha britoria ayuu ka sheegay madaxweyne kabila hadafkiisa ku aadan in doorashooyinka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay dhacaan
aan si wada jir ah u abaabulno doorashooyinka ka qaran ahaan iyo ka xisbiyada siyaasadeed ee bulshada rayidkuba midaasna weli imaanka ayaan ku haynaa laakiin arrintu keliya ma ahan inay doorashooyin dhacday qaar ka mida ururada bulshada rayidka ayaa qaba in madaxweyne kabila uu xafiiska baneeyo uu isaga tago sida uu qabo alian nzadi ezadi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada rayidka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo
dhibaatada ugu weyn ee dhabtii haysataa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ma ahan inaysan doorasho sanadkan qabsuumin waxay noqonaysaa in madaxweynuhu uu si cad u sheego inuusan sii joogeen oo uu tartamo mar kale sababtoo ah heshiiska ayaa sidaas dhigaya ma noqonayo musharax laakiin marna ma uusan u sheegin si cad doorashooyinka ayaa loo arkaa qayb ka mid ah hanaanka nabadgelyada lagu dhisayo ee dalalka iyadoo islamar ahaantaasina hadafkuu yahay in dadweynuhu ay doortaan cidda ay doonayaan waxaase dhibaatooyin fara badan ka jirtay waddamada qaar ee afrika iyadoo islamar ahaantaasina dadku ay marar badan fursad u helin inay doortaan cidda ay doonaan aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobiyey warbixintii wariyaha v o eda maryaama diyaalo halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayo oo muddo uga maqnaa dalka dibaddiisa safaro ah ayaa dib ugu laabtay maanta magaalada hargeysa afhayeenka madaxtooyada ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu beeniyey in madaxweynuhu xaalad caafimaad darro uu uga maqnaa somalilan wariyaha v o a ee hargeysa sagaal mustafa xasan ayaa warbixintan soo dirtay safarka madaxweynaha oo qaatay muddo afar isbuuc ku siman oo uu ugu maqnaa dalka iskutaga imaaraadka carabta madaxweynaha ayaa markii uu soo gaadhay magaalada hargeysa waxaa madaarka cigaal international airport si weyn ugu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada kala duwan xildhibaano iyo qaybaha bulshada intaa kadib madaxweynaha iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa loo soo gelbiyey qasriga madaxtooyada halkaasi oo salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan ciga dayr oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu ugu horeyn ka warbixiyey safarka madaxweynuhu uu ugu maqnaa dalka iskutaga imaaraadka carabta madaxweynuhu muddo ilaa afar wiiga ku dhowdhow ayuu dalka ka maqnaa safar nasasho ayuu ku maqnaa dalka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada abudabay iyo dubay guud ahaanna wixii howlaha qaranka la soo gudboonaada ee u baahan inuu wax ka qabto ama uu kulanno ka qayb galo madaxweynuhu waa waajibaadka dastuuriga ee saaran waftiga madaxweynaha uu hogaaminayo waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda marwada koowaad xogayaha gaarka madaxweynaha markaa si nabadgelyaah ayay ku soo noqdeen alxamdu lilaah dhanka kale afhayeenka madaxtooyada somalilan ayaa waxa uu sidoo kale meesha ka saaray warar maalmihii u dambeeyey laysla dhexmarayay oo bulshadu aad u hadal haysay kaasi oo sheegaya in madaxweynuhu xaalad caafimaad darro uu ugu maqnaa dalka iskutaga imaaraadka carabta wararka sheegaya madaxweynuhu inuu xanuunsanayo oo la qalay oo cusbitaal ku jiro halisuu ku jiro waxaas waxba kama jiraan waad arkaysa madaxweynuhu u socdaa isagoo lugihiisa ku socda dalka yimid alxamdulilah howlihii qarankana halkiisa buu ka sii wadi doonaa sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan jacfar kuukaay oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka ee toddobaadkan waxaanuu ku saabsan yahay sannad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhicisoobay afgembi laysku dayay in xilka looga xayuubsado madaxweynaha dalka turkiga berri ayay sannad u buuxsamaysaa habeenkii shacabka turkigu ay ishortaageen xukun maroor si ay damacsanaayeen qaar ka mida saraakiisha ciidamada dalkaasi habeenkaasi waxaa isku soo baxay tobannaan kun oo dadweynaha turkiga ah kuwaasoo si dhiiran isku hortaagay afgembigaasi oo xilligaa qayb ahaanba fulay dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in saraakiisha ciidanka turkiga oo afgembigaasi fulinayay ay dareensanaayeen in awooddii ay ku ilaashanayeen dowladda dalkaasi ee calmaaniga ahayd meesha laga saaray oo hadda maamulka dalku uu si buuxda mid rayida u noqday iyaga awooddoodana lagu soo koobay oo keliya in ay xuduudaha dhowraan waa kan mahdi xaashi dhigif oo ah aqoon-yahan arrimaha islaamka ka faallooda
labaada ugu xooga badan gashambuurta nato islamarkaan ah ciidamada shan iyo tobnaada miisaanadii ugu badan ee dunida ciidamo lagu bixiyo lagu bixiyo taariikhdooda marka loo fiiriyo horta caqiidada turkiga ama macnaha aaminsanaanta turkiga awoodooda ay leeyihiin waxay ku dhisneed inay ilaaliyaan waxaa loo yaqaana calmaaniyadda jamhuuriyadda calmaaniyadda turkiga markii yimaadeen nimankan hadda uu hogaamiyo ordogan ay talada dalka qabsadeen dhowr sana ka bacdi waxay bedeleen awoodii ama roolkii uu lahaa turk ciidanka turkiga uu ku lahaa marka loo fiiriyo siyaasadda wadanka iyagoo bedelay dastuurkii laba kun iyo tobanka maadooyinka ma dastuurka oo sheegayay macnaha in ciidanku uu yahay ilaaliyaha maxaa la yirahdaa cilmaaniyadda iyagoo u bedelay in ciidanka hawshiisu ay tahay inay ilaaliyaan xuduudaha dalka jamhuuriyadda turkiga saas daraadeed macnaha cara ka dhex jirtay iyo arrimo noocaas oo kale waxay keeneen in laga faa'iideysto cid walboo dooneysay inay calaqaradayso ama kasoo horjeeday nidaamka ka taliya turkigu dowladda turkigu waxa ay sheegtay in dalal carbeed oo gacanka ku yaala ay lacago saddex kun oo milyan oo dollar ka badan ku bixiyeen sidii uu afgembigaasi ku fuli lahaa inkastoo aanay mas-uuliyiinta dalkaasi si gaara carabka ugu dhufan haddana warbaahinta dalka turkigu waxa ay farta ku godeen waddanka isutagga imaaraadka carabta aadam sheekh xasan xuseen ashari oo ah cilmi baare siyaasadda faaqide ayaa rumaysan in dalal badan oo gacanka ku yaalla ay ka cadhoodeen taageeradii uu turkigu u fidiyey dadweynihii soo bannaanbaxay ee xilalka ka tuuray madax badan oo caraba kacdoonkii loogu magacdaray guga carbeed taasoo keentay in waddamadaasi ay kacdoonkaa ka soo horjeeda abuuraan dowlada ayaa isku daya runtii dabcan aanan ku faraxsanin guga carbeed inuu guuleysto oo iyaga markaas lug ku lahaa xataa tii masar iyo cases kaloo tiro badan arrimahaas lamid ah in ay isku dayeen in ay dowladda turkiga ay sidaan maadaama ay arkeen dowlad oo hadda inta ugu badan lagu xisaabiyo inay la tacaatufto soo celinta sharafta islaamka wax loo yaqaano ama dowladihii islaamka xoog u taageersaneed oo guga carbeedna dami dacmigii ugu xoog badnaa siisay marka taas shaki ma leh laakiin ilaa intee ayuu gaarsiisan yahay dacmiga ay fidiyeen inqilaabkuse si toos ama uga qayb galeen arrin run ahaantii ilaa hadda
dadka arrimaha waddamada islaamka falanqeeya waxa ay sheegayaan in dhibaatada haatan ka dhex aloosan dalalka ku yaala gacanka carbeed uu asalkeedu ka yimid afgembigii dhicisoobay ee turkiga kaasoo isagana salka ku haya kacdoonkii ay qadar sida aadka ah ugu hiilisay ee waddamada carabta gilgilay iyo xiriirka labadoodaba waa dooxa iyo ankare e ay la leeyihiin ikhwaanulmuslimiinka waa kan mar kale mahdi xaashi muqaabaraadka turkidu warfasin warka ugu dambeeyay soo saareen dowladda aada farta loogu fiiqay waxay dowladda imaaraadka oo la sheegay inay lacag badan oo ilaa saddex milyaar oo dollar dhan ku fangaraysay macnaha inqilaabkaas haddana waxa ugu badan waxaa laleeyahay laga yaabaa inay tahay macnaha inay ka oranaysin xiriirka ka dhexeeya ikhwaanka ama ururka layihahdo al islaax dowladda turkiga waxa uu baarlamankeedu si dhaqso badan ku meelmariyey in ciidamo la geeyo dalka qatar wax yar uun kadib markii waddamada sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masar ay xidhiirka u jareen taasoo u muuqatay fariin ah inaanan lagu degdegin tallaabo milatari oo dalkaa yar laga qaato baaq loo dirayo dowladahaas oo laleeyahay qatar waxay ka mid tahay waa khad khad guduudan ee cid ku dhawaan karta ma jirto haddii dowladda turkiga ay joogto ama turkigu uu yahay dowlad xoog badan oona aaminsan mashruuci qatar ay aaminsanay suurtagalna ma ahan in la baacsado iyadoo ciidamadii turkiga ay joogaan ama heshiis ay la galeen dowladda qatar in la geyn karo halkaas ama ma ma ma ma fariisimo ay ka furan karaan marka guud ahaan arrimahaas unbay dulwareegeysa ayaa la dhihi karaa khilaafka laftiisii turkigana si xoog leh ayaa wuxuu oga yahay odob dhexaad siraaca noocaas oo kale turkigu waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyey raadinayay kaalin hogaamineed oo uu ka qaato dunida muslimka waxaanay dowlado islaam ahoo fara badani u arkayeen in dowrkaasi ay iyagu leeyihiin oo uu erdogan ka faramararsanayo iyadoo uu u muuqday in dalkaasi uu doonayo inuu dib u soo nooleeyo khilaafadii cuhmaaniyiinta ee lix boqol oo sano ay dunida islaamka hagaysay burburtay dhammaadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii marka dowlad weyn ay isku sawirayso inay tahay dowlad kula tacaamulayso ama ama ama raadinayso door yani la dhihi karo hogaan mantiqada ah dhan waxaan shaki ku jirin in ay la kulmayso caqabada fara badan taasna way iska caddahay caqabadihii inay olready ku bilowdeen dowladda turkiga laakiin waxaan is leeyahay ahdaafteeda wax badan ay xaqiijisay haddii ay ku socoto siyaasada ee ay hadda wadato ee dhexdhexaadnimada ah waxaan aaminsanahay in ay wax badan ka xaqiijin doonto ahdaafta ay u ordayso ah inay dunida islaamka hogaamiso mahdi xaashi dhigif waxa uu tilmaamayaa in go'aanka ay shacabka turkigu kaga hortageen dabaabaadkii ciidamadii afgembiga damacsanaa ee ay sida dirqiga ah uga badbaadiyeen madaxweyne erdogan uu darsi wax ku oola u yahay shucuubta dalalka islaamka oo ay soomaaliya ugu horeyso wax badanaa laga faa'iidi karaa laakin waxaa ii muhiima laba arrimood inaan tilmaamo halkan jacfar midda koowaad masalan shucuubta waxay ka faa'iidi karaan khaasatan soomaalida oo kale hadda marka shacbiga loo fiiriyo laga soo tago dowladda iyo iyo iyo qolooyinka talada haya waxaa la dhihi karaa waxay arki karaan tusaale nool oo ah awoodda shacbigu waxa ay qaban karto marka shacbigu iyagoo aayahooda ka tashadaan ay diidaan macnaha in ay faraha u galaan qoylisata ay u galaan ama cid aan dantooda ka talinaynin dhanka kale markaan fiirino xisbiyada siyaasadda iyo dowladda waxay ka faa'iidi karaan iyaguna sida looga hormariyo maslaxadda dalka sida looga hormariyo maslaxadda shaksiga ama kooxeed tusaale ahaan inqilaabkaasi markuu isku dayga inqilaabka markuu fashil fashilmo markuu ka dhacay turkiga xisbiyada mucaaradka ku ahaa xisbiga talada haye waxay waxay diideen inqilaabkaas iyagoo markaa u fiirinayay aan fiirinayn tan danta xisbiga talada haya ee fiirinaya danta shacabka turkiga iyo jamhuuriyadda turkiga kadib sanad afgembigaasi dhicisoobay maamulka erdogan waxa uu u muuqdaa mid intiisii hore ka xoog badan maadaama afti loo qaaday qodobo ka mida dastuurka dalkaasi oo awoodo dheeraada siinaya madaxweynaha ay dadku haa ugu codeeyeen islamarkaana tobannaan kun oo ciidan iyo shaqaale caadi ah isugu jira qaarkood xabsiga la dhigay qaybtoodna shaqada laga eriyey barnaamijkii umuuraha islaamka ee toddobaadkanna dhegaystayaal intaa ha inoo joogo
jacfar kukaay ayuu ahaa oo barnaamijka umuuraha islaamka inala socodsiinayey dhegaystayaal markan dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo dulmaraya qodobadii wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyey
degeystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta barcelona ayaa heshiis la gaartay naadiga benfica ee dalka bortugal kaasoo ay kula soo wareegayso ciyaaryahanka garabka midig ee daafaca ka ciyaara nelson semedo heshiiskan ayaa waxa uu ku kacayaa lacag soddon iyo shan milyan oo yuuro ah ciyaaryahankan saddexlaatan jirka ah ee xulka qaranka dalka bortugal ayaa dalkiisa wuxuu u saftay lix kulan waxaana uu caafimaadka kooxda barcelona mari doonaa maanta ka hor intaannu soo gebagabayn ku biiritaankiisii kooxdaasi sameedo ayaa lixdan saddex kulan u ciyaaray kooxda bonfica tan iyo markii sannaddii labakunlabayotoban uu kaga soo biiray kooxda sintrense dhinaca kale naadiga manchester city ayaa qarka u saaray inay soo gebagabayso saxiixa ciyaaryahanka daafaca ee kooxda tottenham kyle walker ciyaaryahankan oo toddobayabaatan jir ah ayaa lagu wadaa in maanta uu tijaabada caafimaad ee kooxdaasi maro kadib markii labada kooxood ay isku raaceen lacag dhan konton milyan oo geniga dalka ingiriiska ah waxa uu raaci doonaa kooxda man city markay maalinta isniinta u safarto dalka maraykanka oo ay ciyaaraha iskudiyaariska ku soo qaadan doonto kooxda man city ayaa dhinaca kalena la filayaa inay soo gebagabayso ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ee kooxda monaco benyamin mendi kaasi oo la filayo inuu ku kaco afartan milyan oo geni dhinaca kale kooxda ac milan ayaa iyana la filayaa in maanta ay soo gebagabayso saxiixa ciyaaryahan leonardo bonucci oo kooxda yuventus ay kaga soo iibsan doonto lacagdhan soddon iyo shan milyan oo geniga dalka ingiriiska ah ciyaaryahankan ayaa waxauu saxiixi doonaa qandaraas shan sana ku kacaya isagoo toddobaadkiiba mushaarahan u qaadan doona boqol iyo toban kun oo geni kadib markaa canshuurta laga gooyo kooxaha chelsea ee man city ayaa sidoo kale ciyaaryahankan doonayay hase yeeshee waxay u muuqataa in kooxda milan ay ku guulaysatay loolankii loogu jiray ciyaaryahanka soddon jirka ah ayaa siddeed iyo toban gool u dhaliyey kooxda yuventus kadib saddex boqol oo kulan oo u saftay tanii markii uu kaga soo biiray naadiga bari bishii agosto ee sannaddii laba kun iyo toban ugu dambayntiina labada kooxood ee ka dhisan horyaalka dalkan maraykanka ee los angeles galaxy iyo los angeles f c ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahan zalatan ibraahimofich haddii uu go'aansado in uu ka cayaaro meel ka baxsan yurub ciyaaryahankan oo iminka wax koox ah u diiwaan gashneen ayaa ka soo kabanaya dhaawac soo gaaray waxaana la filayaa inuu garoommada ku soo laabto bisha janaayo ee soo socota ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in dhowaan uu go'aan ka gaari doono mustaqbalkiisa islamarkaana uu ku dhawaaqi doono halka uu ka cayaarayo xubintii cayaarahana waana doontaa
axmed cali sheekh ayaa inala soo xusinayay xubintii ciyaaraha balla qodobadii warka ugu waaweynaa aan ka cusaday xuseen barre inuu inoo dulmaro mahadsanid jamaal xaakim maxkamadeed oo maraykan ah ayaa ugu baaqay dowladda maraykanku in ay caqliga saliimka u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee loo ogol yahay inay soo galaan maraykanka ee uu saameynayo xayraaddii safarka ee lixda dal ee muslimka xayraadda ayaa liiska qaraabada ka reebtay awowga iyo ayeyda iyo dad kaleba in la dalban karo xaakimka maxkamadda honolulu ee gobolka hawaaye ayaa dowladda ugu baaqay inay ogolaato in qofku uu dalban karo awowgii ama ayeydii iyo dadka ay xididka yihiin iyo sidoo kale edadii adeerkii abtigii iyo weliba habaryarta mas-uul u hadlay dowladda shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta nobel ee la siiyey hore loo siiyey leo shawbow ay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha geng shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey shiawbo sanadkii labadii kun iyo tobankii ay ahayd mid baalmarsan ujeedooyinkii loo abuuray abaalmarinta noobelka mahadsaned xuseen barre dhegeystayaal idaacaddii galabnimo gunaanadkeeda ayaanu kusii durqaynaya markaan dhinacii heesaha cabdidiini
urkaygu wuxuu doonayaa adiga weynaan onkabiyaxa loo cabaa oo matane gaajo urkaygu wuxuu doonayaa adiga weynaan indhahaygu waxay jecelihiin inay ku egtaan indhahaygu waxay jecelyihiin inay ku egtaan afkayguna maantaagu aadu firiha afkayguna maantaagu aadu firiha ilaylaha wadnahayo gabdhadigaaga taalahay ilaylaha wadnahayo gabdhadigaaga taalahay allaydankiisiyo
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadadoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantada ba waxaadu leenahay sidaas iyo nabadgelyo